halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afhimada geeska africa iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso saddex iyo labaatanka bisha februari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan daandure
shirkan waa shir muddo laga soo shaqaynayay inuu qabsoomo waxaa loo qabtay in ay isu arkaan ganacsatada soomaalida qaybaheeda kala duwan sektoradeeda kala duwan iyo ganacsatada turkiga oo doonaya inay maalgashtaan soomaaliya kaasina waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed axmed wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ku sugan magaalada istanbul oo ka warramaya shirkii ganacsatada ee shalaytu ka furmay dalkaasi turkiga warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kaleed idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida booliska dalka kenya oo qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayaan ammaanka dalkaasi gaar ahaana gobollada halista ugu jira argagixisada maamul goboleedka galmudug oo wada qorshayaal dib ugu dhisayo dowladaha hoose iyo hagaajinta adeegyada bulshada qodobadaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadhaya dagaaladii ka dhacay deegaanka yaaq baraweyne ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in koob iyo toban qof oo ka tirsanaa dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay ay dhinteen sida ay v o eda u xaqiijiyeen goobjoogayaal goobta dagaalkaasi ka dhacay ayaa la sheegayaa in ay soo gaadheen xalayto ciidamo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda iyo amisom ciidamada la weeraray waxa ay ilaalinayeen gaadiid milatari oo ay leedahay maamul goboleedka koonfur galbeed maaha markii ugu horreysay ee weerar lagu qaado gaadiidka amisom ee isticmaala jidka dheer ee isku xidhiga degmadaasi iyo weli degmada wallanweyn iyo magaalada baydhabo
maraykanka iyo ruushiya ayaa isku raacay qorshayaal lagu joojinayo colaadda ka taagan dalkaasi syriya tallabadaas oo dhabaha u sii xaaraysa in la fidiyo gargaarka aadminimo ee magaalooyinka hareereysan iyo sidii loo bilaabi lahaa wadahadallo ku saabsan kala guur siyaasadeeda bayaan wadajira oo ay soo wada saareen labada dal ee maraykanka iyo ruushiya ayaa waxaa lagu soo jeediyey in xabad joojinta ay bilaaban doonto toddoba iyo labaatanka bishan februari oo khuuseynaysa dhammaanba kooxaha dagaalamaya marka laga reebo kooxaha argixisada ah sida daacish iyo kooxda kaleeto ee ku xiran alqaacida ee la yidhaahdo jabhat annusra qorshayaasaasi ayaa waxaa ku cad in kooxaha ku lugtale colaadda inay xadidaan isticmaalkooda xoogga ee xaalad kasta iyo weliba inay oggolaadaan in kooxaha gargaarka ee aadminimo ay galaangal u yeeshaan inay gargaarka ay gaarsiiyaan goobaha hareeraysan koox ka kooban toddoba iyo toban dal oo kulan ku yeeshay munikh hornaantii bishan ayaa waxaa rajo ay ka qabaan dhaqangalka xabajoojinta la filayo inay bilaabato dhowaan
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki moon ayaa booqasho ku jooga dalka burundi taasi oo ujeedadiisu tahay sidii loo dejin lahaa xiisad siyaasadeed oo ragaadisay dalkaasi muddo ku dhow sannad banki moon ayaa isniintii shalayto ka degay caasimada dalkaasi ee bajabuura iyadoo la filayo inuu kulamo la yeesho kooxaha iskaga soo horjeeda halkaasi iyo bulshada rayidka booqashada xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa imaanaysa kadib markii wafdi ka socda golaha ammaanku ay halkaasi tegeen iyaga oo wadaxaajood la yeeshay madaxweynaha dalkaasi pierre nkurziza iyo mucaaradka ka soo horjeeda booqashada master ban ayaa ka hor waxaa laba qarax oo kala duwan ay ka dhaceen oo weliba bamka gacmaha loo adeegsaday caasimadda waxaana ku dhintay sida la sheegay afar qof
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington waxaa magaalada istanbul ee xarunta ganacsiga ee dalka turkiga goodhoweyd ka furmay shir looga hadlayay horumarinta ganacsiga iyo maalgelinta dalka soomaaliya shirkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaraya arrimaha dhaqaalaha waxaana wariyaheena v o a radwaan xaaji cabdiweli uu ka wareystay cabdirashiid maxamed axmed wasiirka ganacsiga soomaaliya oo ku sugan haatan magaalada istanbul wuxuuna ugu horreyn ka warramayaa shirka halkaasi ka furmay
waad mahadsan tahay walaal ridwaan shirkan waa mu- shir muddo laga soo shaqaynayay inuu qabsoomo waxaa loo qabtay in ay isu arkaan ganacsatada soomaalida qaybaheeda kala duwan sektoradeeda kala duwan iyo ganacsatada turkiga oo doonaya inay maalgashtaan soomaaliya maxaa markaa een, ugu waaweynaa oo maanta looga hadlay waxaa looga hadlay fursadaha maalgashiga ee soomaaliya ka jir ka jiri kara hadday noqoto dhinaca beeraha xoolaha kalluunka ee dhismaha iyo wixii kaloo soo raaca yaa markaa shirka ka qayb gelaya oo soomaaliya ka socda hadda dabcan dowladda soomaaliya ka sokow yaa kaloo jooga shirka waxaa si gu- weyn u jooga dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid eh, iyo wasiiro fara badan waxaa kaloo kusoo biiri doona maanta madaxweynaha jamhuuriyadda eh, mudane xasan sheekh waxaa kaloo jooga ganacsatadii soomaaliyeed say u dhan yihiin intooda badan oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee dhammaan soomaaliya iyo jambaradooda kala duwan waa gartay een, waxaan maqalay in maamul goboleedyadana iyana ay shirka ka qayb gelayaan marka wadashaqayn iyo xiriir iyo isfaham la xiriira inaad geysataan mashaariic aad ku midaysan tihiin ma jiraan mise cid walba iskeed ayay u socotaa maamul goboleedyada oo ay hoos tagayaan dowladda federaalka ahi waxay ka qayb galayaan shirkan si mm, na- nadiifa Eh, eh, ganacsatadana waxay waxay ku ku daba taagan yihiin eh, jambaradooda gobolada ka dhisan iyo jambarka guud ee soomaaliya iyo ganacsato iskood isoo isu soo xilqaan oo doonaya inay maalgashigaan wax ka raadsadaan dabcan shirka een, istanbul een, waxyaabo kala duwana looga hadlaya laakiin maanta waxaan u gartay in diiradda lagu saarayo oo keliya ganacsiga iyo maalgashiga maanta shir ka dhacahaya waa shir loogu talagalay ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya iyo fursadaha ka jiri kara oo ay danaynayaan dowladda turkiga waa gartay idinka waxyaabaha aad danaynaysaan maxaa ka mid a ee aad doonaysaan in dowladda turkiga iyo sharikadaha halkaas jooga ay maalgeliyaan shirka wa- waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan doonayn in la maalgashto waa khayraadka waddanka uu leeyahay iyo waxyaalaha ka dhiman oo dhan sida energy-ga oo kale energy-ga waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo soomaaliya maanta ay dhabarka uga jaban tahay sida eh, waad dareemi kartaa maanta male infrastructurekii soomaaliya male energy-gii shirkado waaweyn male marka waxaan rajaynaynaa in meelahaas la maalgashto dabcan marka laga hadlayo maalgelin waxa ugu weyn ee dadka maskaxdooda ku soo dhaca waxa weeyaan in soomaaliya xaalado amni hadda ay ka jiraan marka ma jiraan aragtiyo iyo qorshayaal aad wadaan oo aad ku doonaysaan in een, maalgashigana uu socdo idinkoo dabcan een, arrimaha amnigana wax ka qabanaya wallaahi waa- waa waa saad u sheegtay horta maalgashiga waa muhiim aada u muhiim u yahay maalgashigan wuxuu ku xiran yahay saad sheegaysa ammaan laakiin fursadda ga- maalgashiga lafteedaba ammaanka ka eh, wax ka keeni kartaba lafteeda waxaan rajaynaynaa in maalgashiga qaybaha maanta waxa- wixii la qaban karo ha noqoto energy-ga magaalooyinka la la gaari karo ha noqoto eh, beeraha ha noqoto xoolaha kalluumaysiga intaba waxaan rajaynaynaa inay waxba ka ka qabsoomi doonaan haddii dabcan aad la kulanteen een, sharikadaha halkaas jooga iyo dowladda turkiga laftirkeeda waxyaabo si gaara ayada ay u doonayso inay eh, u maalgelisa miyaa jirtaa Ee, shirkadaha turkiga waxyaalo ay gaar u doonayaan way jiraan waxyaalo guudna way way raadinayaan Waa- waa interest la wada doonayo ganacsatada soomaalida iyo ganacsatada turkiga ay- ay hadda hadda waxaa socda shirka qaybo ka mid ah oo ay isku baranayaan isku isku dhaafsanayaan macluumaadka shirikaadka soomaalida ka yimid soomaaliya iyo shirikaadka turkiga ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan wax kaa weydiiyo haddii aad dowladda turkiga kala hadasheen adiga iyo dabcan mas-uuliyiinta kula socda oo ra-iisul wasaaruhu uu ka mid yahay een, xilliga ay dib u bilaabanayso sharikadda turkish airways oo maalmahan dabcan aan ka howlgelayn dalka soomaaliya waa runta wada hadalkii wuu socdaa waxaan rajaynaynaa dhowaan inay inay dib u bilaabato duulimaadyadii shirkadii turkish airlines insha allah kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed axmed wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga wuxuuna u warramayay waryaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdi weli
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington boliiska dalka kenya ayaa soddon baabuur oo gawaarida gaashaamana u diray gobolada ay badanaa ka dhacaan weerarada argagixiso ee ku yaala dalkaasi gaar ahaana waqooyi bari waxaa warbixintan soo diray wariyaha v o eda ee nairobi maxamed yuusuf waxaana uu sheegayaa in dadka falanqeeya arrimaha ammaanku ay sheegayaan inay tahay tallaabo wanaagsan balse loo baahan yahay in ay kenya kasii kordhiso si ay uga guuleysato dagaalada ka dhanka ah al-shabaab waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobaya warbixinta
dadaal lagu doonayo in lagu ilaaliyo laguna qalabayo saraakiisha booliiska ayaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa uu idmay soddon gawaarida gaashaamana in la geeyo gobollada waqooyi bari iyo kuwa xeebaha si loola dagaalamo mintidiinta inay u soo tallaabaan dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay in la filayo in booliiska uu awood u yeesho in uu shaqeeyo isagoon wax gacana ka helayn militariga iyo qaybaha kale ee ammaanka falanqeeya iyan st pierre oo ka madaxa shirkadda mosicon oo qaabilsan ammaanka saldhigeeduna uu yahay berlin ayaa sheegay in kenya ay xaqiiqsatay inay ku jirto dagaal gudaha dalkeeda ayna dhammaan qaybaha amniga ay u baahan yihiin ku lug yeelasho iyo in la qalabayo si ay ugu hortagaan khatarta waa astaan fiican waxaan u malaynayaa in madaxweyne kenyatta iyo dowladda kenya ay ugu dambaystii fahmaan in dagaalka lagula jiro kooxda argixisada ee al-shabaab ay u baahan tahay inay ka wada qayb galaan dhammaanba qaybaha ciidan oo aan lagu halaynin oo keliya militariga waa astaan fiican dowladda oo doonaysa inay khayraad badan ay ku maalgeliso qaybo kaleeto oo hay-adaha ammaanka ah andrew franklin oo falanqeeya arrimaha amniga ayaa su-aalo waxa uu ka muujinayaa tababarka saraakiisha isticmaalaya baabuurta noocan oo kale ah haddii ay boliis saaran yihiin mid ka mid a gawaaridan gaashaaman uuna dul maro miino dhulka lagu aasay ayna qaraxyaan qaar doonaya in dagaal gaadmaha ay ku soo qaadaan gaadiidka gaarka ah ayaa boliiska ku dhex jira ay badbaadayaan laakiin qaraxa kadib siday u falcelinayaan taasoo ah in ay isku dayaan inay ka baxaan gaadhigaasi la waxyeeleeyey mana il aha in boliisku ay taasi samayn doonaan afhayeen u hadle wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya wenda injoka ayaa sheegay in taasi aanu ku raacsanayn falanqeeyaha waxaanuu sheegay in saraakiishaasi qaar la tababaray waa caqabado cusub kuwani oo aan hore noo soo marin laakiin inta badan oo aad la kulanto caqabado cusub ayaa inta badan ay tahay inaad ka falcelinayso caqabadahaasi marka caqabad cusub aad la kulanto marka ugu horreysa ugama falcelinaysa sidii lagaa rabay waayo aragnimo ayaa kaaga kordhaysa adoo xaqiijinaya in marka xigana aad u diyaargaroobayso dhibaatooyin kuwaasi la mida marka dambe aad la kulanto wenda ayaa waxa uu sheegay in cutubyada booliiska militariga ay isticmaali doonaan gawaaridan oo aan isticmaali doonin booliiska caadiga ah kooxda al-shabaab ayaa hore waxa ay ugu bartilmaamaysatay saraakiil dhinaca amniga iyo dadrayada gudaha kenya xoogga amniga ee kenya ayaa waxaa lagu dhaleeceeyey jawaabka bixintii gaabinaysay ee weerarkii lagu qaaday gaarisa university college sanadkii lasoo dhaafay iyo kii suuqa weyn ee westgate oo saraakiisha qaar ay sheegeen inaanay markaasiba ogeyn hay-adda mas-uulka ka ahayd intii lagu guda jiray howlgalladaasi kenya ayaa u dirtay soomaaliya ciidamo la dagaalgala kooxda al-shabaab ee xidhiirka la leh alqaacida sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii kooxdaas oo wacad ku martay in ay weeraro ka geysanayaan kenya haddii ciidamadu ay sii joogaan soomaaliya ibraahim xasan daandure ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o e da maxamed yuusuf oo nairobi ka soo diray
maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu wadaa qorshayaal uu dib ugu dhisayo dowladaha hoose dibna ugu hagaajinayo adeegyada bulshada inkastoo muddo ammaan darro ay ka jirtay deegaano ka mid ah iyo khilaaf u dhexeeyey maamul goboleedka ururka ahlusunna waljamaaca iyo qaar kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug jaamac xasan sheelaro ayaa waxa uu beryahanba ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasuu kulano kula lahaa qaar ka tirsan hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r iyo jaaliyadda wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa wasiirka ah waxa uu horreyn weydiiyey waxaa kulamadaasi ay ku saabsanaayeen
halkan waxaan u nimi safar shaqo waxaanu la kulannay intaanu joognay jaaliyadda galmudug ee waddankan kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan kaloo la kulannay hay-adaha caalamiga gaar ahaan hay-adda layihaahdo unitcr united nation high commission for refugees markaanu la kulannay waxaanu inta badan u sheegnay inta ay jirtay galmudug waxa u qabsoomay xaaladda galmudug hadda ay ku sugan tahay iyo waxa aynu maagannahay inaanu maxaan ku rahdaye higsanno ama doonayno inaanu actiive garayno inta aanu joogno xafiiska hadda shaqadana loo igmaday waxaa in badan isla garanay jaaliyadda galmudug inay qeyb ka noqoto dibdhiska dalka unhcrt ayaa soo qaaday oo dad barakacayaala iyo dad qaxooti oo fara badan oo ka soo jeeda ee galmudug oo halka ku nool oo iyaguna qaarkooda laga yaabo inay ka faa'iidaystaan mashaariicda ee dadka sida tabaruca doonaya inay dib ugu laabtaan arrimahaas ma isla soo qaadeen unhcr runtii waxaanu lahayn shir halkaan nagu invite gareeyeen ayaa jirtay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ay liid ka ahayd ujeedadiisuna waxay ahayd sidii dadkan maxaan ku rahdaa la yidhaahdo i d b ska ama ama waxaa la yidhahdo refugeeska waxay doonaan ha noqdeen in loo helo waxay yidhaahdaan xal waara halkaasu waaraan waxnaheedu waa maxay dadkani in ay yeeshaan awood iyo capacity ku filan si ay maxaan ku rahdaa guryahoodii iyo deegaankoodii dib ugu laabtaan shaqooyin yaryara iyo small business maxaan ku rahdaa samaystaan dadkana markaas ay maxaan ku rahdaa meesha ay joogaanna dadka ay dhex galaanoo integration la sameeyaan marka annagu inta badan waxaan saaranay qoladan inay mar walba maxaan ku rahdaa engage gareeyaan galmudug inay sidoo kale ay sameeyaan baahiyaha ka jira galmudug assessment ay ku sameeyaan wasiir haddaba waxaad sheegtay inay dadka barakacayaashaahi ay ka carareen intoodii hore sida la ogyahay dagaalada soo noqnoqda ee gobolka gobolada dhexe ka jira waxaana qorshayaashiina markii afar bilood ka hor waxaad sheegteen inaad samaynaysaan dib u heshiisiin gaar ahaan deegaanada gallisoor iyo dhuusamareeb iyo meelo badan oo ilaa iyo sagaashan iyo kowdii dadku ay ku kala qaxeen welina ay dhici karto inay dagaalo soo noqnoqdaan aargoosi iyo wax ku dhisan arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan way jirtaa inta uu jiray maamulkani mabaadidiisa waxaa kamid ahaa in dadkii wax soo dhex mareen oo maadaama dadka soomaaliyeed ay ahaayeen dad maxaan ku rahdaa diriray oo wax badan ay dhexdooda soo martay marka in la sameeyo dadkii aragtidoodii iyo kala duwanaanshihii ay ku kala duwanaayeen waxyaabaha jira in maxaan ku rahdaa dadkii meel laiskugu keeno in dadkii loo sameeyo shirar dib heshiisiina loo sameeyo shirarka dib heshiisiinta waxaa jira shir hordhac ah aan u sameynay beelaha kasoo jeeda gaar ahaan degmada galinsoor runtii shirkaasu waxa weeye haddana waxa weeye wuxuu noqon doonaa fayskiisa labaad ayaa ayaan geli doonaa waxaanu aada iyo aada xoogga u saaraynaa oo diiradana u saaraynaa in ay noqoto shirkaas uu noqdo shir labada dhinacba ay ay ay ka faa-iidaan oo danahoodii iyo maxaan ku rahdaa masaalixdoodana ay mar walba halkaas qolo walba ay ka aragto dadka walaalahana waxa weeye laiskugu keeno oo nabad waarta deegaanka loo raadiyo ugu dambeyntii maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalkaba waxaa jira barnaamijyo isku dhafan oo dowladaha hoose lagu awoodeeyo oo maamuladii iyo deegaanadii adeegyadii bulshada loogu sameeyo qayb ahaan maxaad ka hesheen maxaase ay hadda aad qabateen runtii waxa weeye anagu galmudug maadaama waqti kooban aan jirnay sanadkii hore maadaama ay galmudug wax yar jirtay sanadkaasi qorshihii hore anagu albaaq balaankii la sameeyey galmudug wax badan loogama darin laakiin waxa weeye waxaa jiri doonaa ayay dhaheen qolyahan local governancyga inay naga caawin doonaan waxyaabaha expertiiska ah ee dadka maxaan ku rahdaa khubarada ah oo dhisi doona gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan dowladaha hoose dhisi doona si maxaan ku rahdaye adeegyada ay bulshada u baahan yihiin loo gaarsiiyo iyadoo aan loo marin meel kale loo marin waxaa jiri jirtay xiliyada hore aysan maamulka jirin inay ka howlgalaan meesha injooyo badan iyo hay-ado badan ay ka howlgalaan marka systemkan wuxuu sahlayaa in dowladda hoose ay isku filnaato deetana maxaan ku rahdaa adeegyadii bulshada ee loo marin jiray injooyada in maxaan ku rahdaa dowladda hoose ay capacityga kor loo qaado si adeegyadaas maxaan ku rahdaa dadka loo gaarsiiyo marka waxaa jiri doonta iyadoo kalena inay naga caawin doonaan wasaaradda dhisqaab dhismeedkeeda iyo departmentiga ay leedahay wasaaraddu iyo t o arada ay leedahay maxaan ku rahdaa wasaaraddu iyo strategic frameworka ay yeelanayso wasaaraddu ayay naga caawin doonaan faceka koowaad waxaana noo xigi doonaa in maxaan ku rahdaa degmooyin ka mid a loo sameyn doono golayaasha deegaan deetana mashaariicdii maxaan ku rahdaaye ay bilaaban doonaan degmooyinkaas hadda hadda waxaan sameynay degmada gaalkacyo ayaa waxaan u sameynay consol waxaan haddana u sameyn doonaa degmooyinka kale sida cabadwaaq ayaan u sameyn doonaa iyadana dhowaan u sameyn doonaa golaha deegaanka wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug jaamac xasan sheelaro waxaa uu warramayay waryaheena v o a ee magaalada nairobi yaasin ciise wardheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington haweenka ku nool soomaaliya ayaan helin daryeel caafimaad oo ku habboon waxaana inta badan baahiyaha caafimaadku soo fowd saaraan dumarka uurka leh iyo kuwa ku jira xilliga foosha wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa dhowaanta booqday cusbitaal layidhaahda xanaano oo ku yaala magaalada muqdisho waxaa xilligaasi ku sugnaa haween badan oo goobtaasi u yimid xaalado kala duwan oo caafimaad
inta badan haweenka soomaaliyeed ayaa xilliga dhalmada ama foosha waxa ay la kulmaan dhiigbax mararka qaar sababa inay u geeriyoodaan cisbitaalka xanaano ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah goobaha caafimaad ee haweenka lagu daweeyo maraan tegay waxaan la kulmay qaar ka mid a bukaanada oo daryeel caafimaad u jooga cisbitaalka qaarkood ayaan la sheekaystay
sacdiye maxamed cali sacdiye maxaad halkan u timid
xag caafimaad ahaan in waxa la iga qabto hadda kahorna waan imaaday wax badan baan la ii qabtay maxaa isbedela oo haatan aada dareemaysaa maasha allah aad baan u fiicana alxamdulilah caafimaadkayga aad baan u fiicana qaatiirtana aad bay iisoo dhaweeyeen runtii ah run ahaantii aad bayna ii daweeyeen ilaah baa daawada haya laakiin aad bay iigu dadaaleen walwadeenada cisbitaalka xanaano ee magaalada muqdisho waxay ii sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyey cisbitaalka la keenayay haweenka guryaha kusoo dhala kuwaasi oo iyagoo xaaladoodu ay liidato cisbitaalka la keeno sida ay v o a u sheegtay doctoresa aamine xaaji mukhtaar oo ka howlgasha cisbitaalka xanaano ee magaalada muqdisho inta badan waxaa u badan maamooyinka soo dhalo guryaha kusoo dhalo oo dhiigbax guryaha kusoo dhiigbaxa ama meel kale ayadoo zaa-id la keena sida maanta camal anaga hadda kees waxaa noola keenay oo meel dheer kusoo dhalay guri kusoo dhalay oo oo soo dhiigbaxay oo dhiiga oo aad usoo dhiigbaxay oo markaas oo ayadaba hataa yacni miir lahayn maaragtay h b geeda markaa aan fiirinay uu noqday labo anaga waa dadaan waxaa qaban karna waa qaban laakiin tii ilaahay waa geeriyootay doctoresa aamina waxaan kaloo weydiiyey waxaa keena dhiigbaxa haweenka ku yimaada xilliga dhalmada
dhiigbax waxyaalo badanaa keeni karo maamada iyadoo uur leh in markaas dilan ku dhaco dilanka noor dhowr nooc badanaa keeni karo qofka inuu cudur qabo oo markaas cudurkaas uu kasoo rido ilmaha waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu jug ku dhacdo waa laga yaabaa dadaa waxaa aragnaa iyagoo uur yar leh markaas dagaal galo oo traumatic macnaa jug lagu dhuftay saas dhiigbax ugu imaaday iyo waxaa jirta maamada iyadoo markaas uurka weyn leh macnaa sida oo toddoba sideed camal ee dhiigbax ku imaada kaasna waa waxaa laga yaaba ibidii inay kasoo horumartay waxyaa ama jug kusoo dhacday naftarkiis waa keenaa iyo iyadoo markaas soo dhashay guriga kusoo dhashay camal dhiigbax ama daawo ama wax lasoo siino ama dhiigbax ku imaaday waxyaalahaasa u badan marka doctoresa aamine xaaji mukhtaar waxay kaloo caddaysay inay muhiim tahay haweenka marka ay uurka qaadaan inay ku xirnaadaan cisbitaalka si xaaladooda loola socdo in maamada hadday uur qaado marka ugu horeysa uurka qaado ilaa ay ka dhasho inta udhexeyso in mar walba isbitaalka imaado oo dhiigeeda lala socdo oo maaragtay antinatal care ay sameyso m c h k wixii talaal la siiyo h b geeda dhiiga cabirkeeda markaas bareesharkeeda la ogaado haddii xataa markaas ilmaha markaas dhalmadeeda hataa marka ay dhali karin hataa wixii combyuter ama altursoonka loo sameeyo oo loo sheego inay dhali karin oo hadhow hataa ay fool iyo waxaas ay isku isku dhibtoona ama ay meelo kale ku warwareegin oo si loo sheegay ay isku soo diyaarayso oo qaliinka loogu sameeyo iyadii canuga la kala badbaadiyo hadday caadi u dhalaysana ay markay fooshaba qabataba isbitaalka imaado si oo markaas gargaar degdeg loogu fidiyo waxaan shaki ku jirin inay sii kordhi karto dhibaatooyinka haweenka xilliga dhalmada haddii aan waxba laga qaban haweenka ayaa xilliga ay foosh yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan daryeel caafimaad oo taama iyo qalabka ay ku dhali lahaayeen oo ah mid la dhowray oo nadiif ah mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal haatana waxaynu ku wada nasanaynaa codka dabacsan allaha u naxariista ee maxamed muuga liibaan iyo heestii saxarla
waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samriyeer weligaa oo saxarlaay xafududan waxaa ku luqaynayay maxamed mooge liibaan iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale hawada kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo saare cidli nuur oo garabkayga badax fadhida waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.